habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa isniin bisha februarina waa afar sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom saacaddu
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo cambaareeyey dilkii maanta loo geystay madaxii shirkadda maamusha dekedda boosaaso barnaamijkan maanta lagu dilay bawl ma aha dil loo geystay shakhsi maamulaha oo keliya waa dil loo geystay ummadda puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcaddooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo arrintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata waa dembiilayaal
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho wiilisha maqaayadda kabaryeriga kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyey kulli oo ku laabeen laba wiiloo kale oo dhaawac iska fudaa oo lugahooda ku socdeen qarax markuu dhacay gurmadka degdegaao dhallinyarada oo saxaabtaa dariskaaan ka mid ahay marka waxaa dhacday adiga lix qofood gacanteenna waa ku soo bixinnay wixii kaleoo bannaankan ku dhintana wallaahi ma sheegi karo kulley adiga waa tirada intaas waa ka sii badantaasa
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan sagaal qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay waddada hormarta suuqa muqdisho moole ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ahaa kolonel cabdinuur axmed kediya oo ka tirsanaa ciidanka milatariga ee soomaaliya sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiil amniga qaraxaaso ayaa la sheegay inuu ahaa baabuur walxa qarxa laga soo buuxiyo oo la dhigay agaarka muqdisho mool ee degmada xamarweyne dhinaca kale sida ay v o eda u sheegeen goobjoogayaal iyo saraakiil kuwa amniga ah waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay laba ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka kadib rasaas ay fureen ciidamo kuwa amsooma ilo kuwa amniga ayaa waxa ay sheegayaan in rasaasta ka hor bam lagu tuuray ciidanka oo waddada laamiga maraya taasina ay keentay inay rasaas ay furaan ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo amisomba madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa cambaareeyey dilka madaxii shirkadda b n o ee dekadda boosaaso maamulaysay subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maarayihii shirkadda b n o ee dekada boosaaso paul antony formosa oo u dhashay jasiiradda maalta shirkadda b n o ayaa waxaa leh shirkadda weyn ee d b wold ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta muddo soddon sanaan waxay heshiis kula gashay in ay maamusho dekada magaalada boosaaso weerarka magaalada boosaaso waxaa cambaareeyey madaxweynaha sidaan horeba idinku sheegay
wakiillo ka socda taalibaan ayaa magaalada moscow ee dalka russiya kula kulmi doono hogaamiyaal mucaaradka reer afghanistan ah kuwaasi oo wadahadallo laba maalmood socon doona uga bilaaban doono halkaasi talaadada shirkaasi ayaanay ka qaybgeli doonin wakiilo dowladda afghanistan ka socda wadahadalladaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta afghanistan waxaana ay wiiqi kartaa bay yidhahdeen awoodda dowladda midnimo qaran ee madaxweyne ashraf khani wadahadalladaasi ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii maraykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda talabaan talabaan ayaa diiday in wadahadallo ay la gasho dowladda qani waxaana ay ku tilmaamtay in ay tahay mid dabadhilifu ah maraykanka
dalalka britain spain faransiiska sweden iyo denmark ayaa maanto isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka venezuela inuu yahay madaxweynaha ku-meel gaarhka ee dalkaasi dalalkan reer yurub ayaa ku baaqay in doorasho deg deg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi venezuela laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka reer yurub waxa uu ku tilmaamay inay faragelin ku tahay arrimaha gudaha ee venezuela sidoo kale madaxweynaha dalka venezuela maduro ayaa isaga oo la hadlayay warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeedhiso masiirka ummaddiisa
dhegeyso wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington ugu yaraan sagaal qof ayaa sida warka ku maqasheen ku dhintay toddoba kalena way ku dhaawacmeen qarax culus oo maanta ka dhacay waddo mashquul ah oo u dhow suuq ku yaala degmada xamarweyne ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi wariyeenna cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray saraakiisha gurmadka deg dega ayaa xaqiijiyey dhimashada sagaal qof dhaawacuna wuxuu gaarayaa in ka badan toban kale aamin ambalaas ayaa laga soo xigtay in goobtay ku arkeen sagaal qof oo meyd ah kuna gargaareen toddoba qof oo dhaawacyo qabay qaraxa oo loo adeegsada gaari ayaa ka dhacay muqdisho mool oo ah suuq laga dukaamaysto dacalkana ku haya xarunta dowladda hoose xamar dadka dhinta waxay ahaayeen shacab goobta ka dhowaa xilli qaraxu dhacayay waxaana la sheegay inay ku jiraan hooyo iyo wiil ay dhashay goobjoogayaal ayaa sidan u sheegay warbaahinta qaraxa kadib qarax xoog wataa ka dhacay meesha waa lagu baaba'ay lix dhimashaha ilaa afar dhaabaca haween masaakiin dadkoo dhan way ku baaba'een maalinta masiibo qaranaa meesha ka dhacday tiradaan arkay lix dhaabic oo dhimashaha dhagxaanta hoostood laga soo baxshay aniga naftirkeeda aan qodka soo baxshay iyo afar dhaabaca saddex haween ayiina iyo laba nin oo kale iyo hooyihii wiilkeedoo ku jiray oo meesha dhagaxa qarax markuu dhacay meel u dhowaan joogay hooyihii wiilkeedoo dhagaxaanta hoosteeda laga soo baxshay meesha ku shaqaysanaayeen unug aseeyaa cunug caseeyaa maskiinah hooyo iyo wiilkeeda adiga meesha maanta oo lagu baaba'ay wax xunaha ka dhacay wiilasha maqaayadda kabaryeriga kii ahaa kii oo meesha lacagta fadhiyey kulli oo ku laabeen laba wiiloo kale oo dhaawac iska fudaa oo lugahooda ku socdeen qarax markuu dhacay gurmadka degdega oo dhallinyarada oo saxaabta dariskaan ka mid ahay marka waxaa dhacday adiga lix qofood gacanteenna waa ku soo bixinnay wixii kaleo bannaankan ku dhintana wallahi ma sheegi karo kolley adiga waa tirada intaas waa ka sii badantahay muqdisho mool ayaa ah goob aada loo ilaaliyo waxaana kaaga dhow xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana marka aad rabto inaad gaarto halkaasi lagu weydiinayaa aqoonsi si kalena qofku ma awoodo inuu ka gudbo marka loo ega dadka gaadiidka wata lama oga qaabka gaariga uu ku gaaray halka lagu baakimay ah muqdisho mool hay-adaha amnigana weli tafaasiil kamaysan bixin marka loo ega qaraxa iyo qaabka uu dhacay balse waxaan la ogeyn halkay ka biyadaynaysa xaaladda amni ee muqdisho marka loo eego heeganka ciidamada amniga iyo baaritaanka adag ee lagu sameeyo gaadiidka wadooyinka muqdisho lana weydiiye aqoonsiyo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maareeyihii shirkadda b n o ee dekadda boosaaso paul antony formosa ayaa maanta lagu dilay meel u dhow dekadda xilli uu socday shaqada dilkiisa ayaa waxaa sheegatay kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta puntlandna waxay sheegeen in ciddii ka dambeysay ay heli doonto jawaab adag faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso dilka wakiilka shirkadda b n o ahna maareeyaha dekadda magaalada bo master paul antony fermusa ayaa dhacay toddobadii iyo shan iyo toban daqiiqo ee subaxnimadii saakay xilli ay isaga iyo ilaaladiisu ay dhex marayeen suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso oo u dhexeeya qaybta deegaanka u ah shirkadda b n o iyo xafiisyada dekedda magaalada boosaaso waxaa kaloo weerarkan ku dhaawacmay sarkaal ka mid ah shirkadda b n o iyo laba ka mid ah ilaalada gaarka ah ee masterbool sidoo kale waxa ay ilaaladu dhaawaceen ninkii weerarka geystay oo iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanku taliyaha dekedda magaalada boosaaso korneyl maxamed cali xaashi oo ka hadlay shir jaraa-id oo ay maamulka gobolka bari ku qabteen magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey sida wax u dhaceen sida caadiga marka ay ka yimaadaan degaankooda waxay soo dhex maraan qaybta nagfiisha oo kalluumaysatada kadibna halkaasay dekedda iyo xafiisyadooda ka geli jireen markii ay marayeen saacaddu markay toddobadii iyo shan iyo toban daqiiqa ahayd halka nagfiish dhexdeeda ah ayaa halkaa maqaaxi yar oo ku taala nin yar oo dhallinyaro ah oo fadhiyey oo bastuuradi u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisii si deg dega usoo dhexgalay kabacdina wuxuu furay rasaastii bastuuradda ugu jirtay halkaas waxaa xabadihii udhacay ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekedda ee u joogay kambaniga ban oo master bool waxaa kaloo dhaawacmay laba askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa labadii nin oo labada dhinac ka marayay waxaa kaloo xabadii halkaa iyadana ay dhaawac kale u gaasiis gaarsiisay nin kale oo hindiya oo shaqaalaha kambaniga ka mid ahaa oo lagu dabiibaya hadda isbitaalka national arrinta dhacday saaka intaasay ahayd taliyaha ayaa sheegay ninkii weerarka ku dilay maareeyaha dekedda ee shirkadda b n o inay ciidamadu gacanta ku hayaan isaga oo dhaawacan ninkii falkan geystay ciidanku way ka falceliyeen isla markiiba waxaa la qabtay isagoo dhaawac ah oo dhowr xabada ku yaaleen isaga ruuxiisa waxaa lagu hayaa isbitaalka weyn ee ee magaranaysaa boosaaso halkaas ayaa lagu dabiibayaa waxaan rajaynaynaa in haddii rabbi idmo isaga ruuxiisu uu dhaawiciisa uu ka soo kaban doono gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in ninka falka geystay uusan ka mid ahayn kalluumaysatada gobolka bari balse uu ka mid yahay xarakada al-shabaab ma aha muxuu ahayday kalluumaysato waa nin al-shabaab ah isagana gacantaa lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo muxuu ahayday aanu muuqaalkiisa horkeeni karro midiyahna waa horkeenaynaa marka dekedina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo negfish bay muxuu ahayday dhismahoodu ay degaankoodu yahay ciidamada ammaanka gobolka bari ayaa isku gadaamay waddooyinka halbowlaha ah iyo agagaarka dekedda magaalada boosaaso waxaana xirmay isi socodka suuqa kalluunka ee magaalada boosaaso oo ah halka uu ka dhacay dilka maareeyaha labaiyo tobankii bishii oktoobar sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban ayay ahayd markii maamulka puntland uu shirkadda b n o uu si toos ah ugu wareejiyey dekedda magaalada boosaaso faadme yaasin jaamac v o a boosaaso haddaba weerarka magaalada boosaaso waxaa cambaarayey madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni waryeena nuux muuse barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ka hadlay dilka magaalada boosaaso loogu geystay saakay paul antoni farmosa oo ahaa maareeyihii dekedda ayaa cambaareeyey dilkaasi waxa uu sheegay inuu ahaa mid lagu burburinayo dhaqaalaha iyo horumarka puntland falkan oo ahaa fal argagixiso ah oo aada u foolxun waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda puntland iyo dadka soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halisgelin lahaayeen hadday tahay noloshooda dhaqaale midooda nafeed iyo sumcadoodaba barnaamijkan maanta lagu dilay bawl ma aha dil loo geystay shaksi maamulo ah oo keliya waa dil loo geystay ummadda puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka ha joogta ama dibaddeeda ha joogta waa dembiilayaal ka galay dembi dadka reer puntland cid kasta oo ay ku cadaata arrintaasna waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga oo waafaqsan arintan ma odhan karno arrin argagixiso keliya waxa ka dambeeyana waan ogaan doonnaa waa arrin lagu baabi'inayo shacabka puntland iyo horumarkooda waxaan u baahannahay inaan dadka reer puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan in ay meel uga soo wada jeestaan in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahay rabaan ha joogaane waa inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer puntland isaga qabanayaan madaxweynaha puntland ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cid kasta oo ku lug yeelata dilkaas isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada amniga waxaan caddaynayaa anoo magaca dowladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqaysa oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn waxaan farayaa dhammaan ciidamada puntland meel kastoo ay joogaan inay heegan galaan inay ilaaliyaan cadowga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba inaan wax naxariisa loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixisa u wado bulshadeenna oo ay rabto inay bartilmaamaysato haldoorka reer puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dad ka shaqeeya iyo dadka ajaanibka ah oo dalkeenna gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka waddanka qayb uga ahaadaan waxaan aada uga xumahay wixii dhacay waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaasu ku caddaado in tallaabo sharci ah oo adag oo aan naxariis lahayn laga qaadi doono waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo degaamadooda iyo meheroodahooda ay ku soo dhuuntaan dad sharwadayaala oo raba inay ummaddan mustaqbalkeeda ay baabi'iyaan arrintan waxaan uga tacsiyeenaynaa shirkadda dowladda imaaraadka oo shirkaddaasi ka tirsan tahay bawl iyo qoyskiisa iyo waddankiisa waxaan aada uga xunnahay wixii dhacay waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhaca inuu la mid yahay inay puntland raalli ka ahayn inay aada uga xun tahay inay meel uga soo wada jeestaan ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habaca ka dhacay ee dadka faldambiyeedka samaynaya ay mareenna waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doonno waxaan dhammaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqaysa faraynaa meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan u diyaargaroobaan in ay wax kasta oo ummadooda lidi ku ah ay qabtaan
dhinaca kale dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka puntland ee loo soo gaabiyo bunsa ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saartay ku cambaaraysay dilka pawl waxayna ku tilmaameen mid lagu wiiqayo mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga puntland sidoo kalena dowladda cusub ee puntland ayay ugu baaqeen inay ahmiyad gaara siiso amniga gobolka bari nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a ehelada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku dhintay dagaalada ay dowladdu kula jirto ururka al-shabaab ayaa ka cabanaya inaanay si wanaagsan u helin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda waxaana jira sharciga xaqsiinta oo uu horey u meelmariyey golaha shacabka ee baarlamaanka welina hor yaalla aqalka sare ee ka hor intaan loo geyn madaxweynaha si uu saxeixo waryaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan arrintan ku saabsan inoo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ee militariga waxay ahaayeen mid ka mid a askarta ugu awoodda badan qaaradda afrika waxay lahaayeen xuquuq joogto ah oo ay heli jireen inta ay shaqada qaran ku jiraan iyo marka ay dhintaan oo ubadka iyo qoysaska ay ka tagaan ay heli jireen xuquuq dowladihii soo maray soomaaliya burburkii kadib ma lahayn qorshooyin cadcad oo dhinaca xuquuqda ah oo kaga aadan askarta u dhimata difaaca qaranka ama u dhaawacanta waxaa madaxa dowladahaasi burburka kadib dalka soo maray ay ka sinaayeen inay u tacsiiyeyaan askarta dhimata marka ay khudbadaha munaasabadaha ciidamada jeedinayaanna ay ballan qaadaan inay ogaan doonaan carruurta agoonta ah iyo xaasaska askarta dhimataa ay ka tagaan lixdii bishii desembar ee sanadkii tegey taliyihii abbaanduuliyihii iyo askar ka tirsan qaybta labiy tobanka abril ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku dhintay qarax miino dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel u dhow deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaasi waxaa ku dhintay taliyihii qaybta labiy tobanka abril allah u naxariistay jenaraal cumar aadan xasan cumar dheere iyo abbaanduuliyihiisii jenaraal cabdi cali jamaame markii jenaraalada la aasayey waxaa aaskiisa ka qayb galay madaxda ugu sarraysa dalka haddaba hadda oo laba bilood laga joogo qoysaskaasi ma heleen xuquuqdii ay dowladda ku lahaayeen waxaan su-aashaasi weydiiyey xaaska uu ka tegey mid ka mid ah jenaraaladaasi hooy waxaa la yidhahdaa markabo warsame samatar markabo warsame samatar waxaa tahay jenaraal jamaame allah u naxariistee bishii desembar geeriyooday ooridiisa haaweed macaani waa lafteedii waay waa gartay eed macaani annaga markii odagii dhinto odayaashii dhinteen labadii janan waxaana lagu yidhi madaxweynaha iyo madaxdu way nala aaseen runtii si fiican bay aaska uga qayb qaateen laakiin madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday ilmaha inuu waxbarasho noo geynayo inuu maaragtay gacantana lagu qabanhayo inaa xaquuq iyo waxaan leenahay wax inala ka warqabahayo wax naga daba yimid iyo xaggee joogtaan waxna yidhaahda waan weynay nimankiina laga xil saaray oo annagana la yidhi macnaha ila soo xiriiriyo sifiyada ilmaha keena oo soo wada oo maamooyinka ii keenana nooma imaanin oo way naga qaban waayeen taleefanadii way nagu daminhayaan saa daraaddeed waxa naga daba yimaada waan weyna anka mushaarkii laba bilood maanaan arag bishuu dhintay tii akoonka ku jirtay waxaana mushaar xataa maanaan helin markii aasku dhacayay madaxdu ka soo qayb gashay ma waxaa jirta cid si gaara idinla hadashay oo ballanqaadi idiin samaysay in carruurta la gacan qabanayo madaxweynaha iyo mas-uuliin kaleba way joogeen laakiin madaxweynuhu wuxuu yidhi haa madaxweynaha afkiisa ka yidhi waa idilmaha waa ka warqabaynaa xuquuq baan siinaynaa mushaarooyinkiina waa qaadanaysiin waa idinka warqabaynaa waxbarashana waan geynaa waxbarashada ugu horreysa oo soo baxdaan geynaynaa xaquuq waa siinaynaa waa ka warqabaynaa marka eeda wax dambe oo naga soo dabashan qara iyo xaggee degantihiin iyo maxaa tihiin waxna yidhahdoo dambana maanaan arag mushaarkaygii laba bilood ma helin annaga mushaar kunool baynahay ninkii noo camaalahayay dhimayay marka sidaa daraadeed waxaan rabnaa maamo anaga hadda nagoon madaxa waaweyn iyo madaxweynaha iyo ka eed sheeganayno runtii si fiican ay wax noola duugan oo si sharafna oo noo qaabilay haddana waxaan rabnaa codkayagu inuu gaaro oo ilmihii waxbarashadii baa soo baxday ilmihii waa la diiwaan gelinaya wax noo imaanay meelaan u marro midna ma hayno Wa- waa gartay.
ninkii mas-uulna loo ka dhigayna taleefonku naga dansaday oo nagama qaban hayo Een, qofka mas-uulka laga dhigay ee ee hawshiina loo xil saaray ee aad leeda ka aad sheeganaysin taleefonka idinka qaban waayey Een, ma mas-uuliyiinta dowladdu ka tirsan yahay mise waa qof shaqsi caadi ah maya waa wasiir dawladda ka tirsan wasiirka waxa weeye diintii ciqaabta oo yidhi adigaa ka mas-uula madaxweyne wember una yiri lambarsun adinka waaye ilmahaas iyo faamilkaas adiga ii keen ilaahay kuma daraaday kadibna een, muxuu ahaato tifiyada ilmaha ii keen adaan kuga oguhuyin sidaas madaxweynu gacanta isagiina nagama qabanaya taleefonkii nagu egeysan hayaa laba bilood oo odagii duuganyayan wasiir ma naga qabanaya taleefon nagu- asagoo arkaysa naga qabanayni waa waa gartay Een, imise carruura u haysaa Ee, allah u naxariiso generaalka geeriyooday ilaahay ha u raxmo waxaan u hayaa toddoba cunug haye meeqa ugu weyn imisaase u yar waxaa ugu weyn een, labaatan iyo shan jir haye waxa kalena wixii ka yaryaraa marka sidaasaan maama u yeelay madaxweynahana runtii si fiican wuu noola hadlay laakiin aragtidiisii baa macduun nagu noqotay dadkii noola xilsaaraa naga xirtay irdaha wa wa waa gartay waxaa kaloo jiray generaal ee, ee, madax u ahaa een, allah u naxariistay odagaagii dhintay oo isna cumar dheere la oranayey oo maalintaa qaraxa ay ku wada dhinteen isaga qoyskiisa iyo ehelkiisa ma iska war haysaanoo xaaladiina miyay ku Waa sugan yihiin mise iska- waa ka duwan yihiin waa iska warhayna hadda gabdho yaryar baa ila fadhiya cod ma dheh waxay leeyihiin oo anaga ma- ma- ma hadli karin waxaa leeyihin ilmo yaryar oo dhalinyara waaye waana hadda saddex gabdhood hadda ila joogta saacadan hadda ila fadhida sida anahoo kale un bay yihiin wax saa'ida oo ay heleen ama waxbarasho ha noqoto ama eh, wax kaloo aan caafiya ha noqoto ma jirto waa isla fadhina anaga iyo ilmihii wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo ay hooyo markabo sheegtay in loo xil saaray hawsha qoyskan iyo agoontii ay ka tageen labada jenaraal ee geeriyooday ayaan isku daynay inaan wax ka weydiinno jawaabta uu arrintan ka bixinayo waxaase sheekh nuur uu ku gaabsaday inuu mashquul ahaa arrintanna uu ka jawaabi doono sarkaal ka tirsan qaybta lacag bixinta ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ii sheegay in mushaaraadkii labadii bilood ee ugu dambeysay ee jenaraalada geeriyooday ay weli akoonka wasaaradda gaashaandhigga ku jiraan laakiin aan la bixin markii aan sababta weydiiyey wuxuu ku gaabsaday in weli aan go'aan laga gaarin ciddii loo fasixi lahaa lacagta soomaaliya waxaa ka howlgala ciidamo shisheeye oo ka socda dalalka kenya jabuuti ethoobiya uganda iyo burundi kuwaas oo ku jooga magaca howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika waxaa kaloo jooga ciidamo ethoobiyaana oo aan hoos iman amisom balse ku jooga heshiis ay la galeen dowladda soomaaliya dhammaan askartaasi waxay leeyihiin xuquuq ka duwan tan ay helaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya haddii ay noqon lahayd mushaarka iyo daryeelka inta ay nool yihiin iyo xuquuqda ay carruurtooda ama qoysaskooda helaan marka ay hawsha qaran ku geeriyoodaan caalamiyanna sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii bishii juun ayaa qaramada midoobey waxaa isku raacday sharci ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey siinaya xuquuq iyo magdhow isku mida oo aan lagu kala takoorayn marka ay geeriyoodaan haddaba soomaaliya ma leedahay sharciga xaqsiinta askariga su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey xildhibaan sadiiq warfaa oo ah xogayaha guddiga difaaca ee golaha shacabka soomaaliya waxaa jira een, sharciga een, oo la yidhaahdo sharciga higooyinka een, een, howlgabnimada iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida weli sharcigaasi lama meel marin aniga iyo wasiiru dowlaha gaashaandhigga ayaa waxaan u tagnay eh, guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiye ku-xigeen kale oo aqalka sare iyo xubno kale oo aqalka sare annaga oo oo u loobegelanayna inay dad- inay dadargeliyaan oo muhiimaddu ay leedahay sharcigan in la ansixiyo si uu madaxweynaha u saxiixo sharcigu haddii uu eh, waxaa muhiima in labada gole marka aqalka eh, golaha shacabka uu maro in sharcigaasu golaha aqalka sare aado kadib uu madaxweynuhu saxiixo kadibna kusoo baxo faafinta rasmiga ah marka sharcigan hadda boqolkiiba konton waa dhammaystiran yahay oo hadda waxa uu uu hormaray eh, golihii shacabka waxa uu horyaallaa oo aan ka codsan lahayn oo aanan eh, muhiimadda ay leedahay eh, sharcigan aan ka codsanayn aqalka sare inay derdergeliyaan insha allahu tacaala kulli hadda aqalka sare waa xiran yahay marka la furo waxuu naga ballan qaaday in guddoomiyaha uu eh, kalfadhiga markuu furmay inuu da- waxyaabaha la derdergeli doono kamid tahay laakiin annaga guddigeena difaaca iyo golaha shacabka waa naga soo dhammaaday sharciga xaqsiinta ciidamada ayaa muhiim u ah mooralka ciidamada ay dowladda soomaaliya doonayso inay u dhisto si ay ula wareegaan ammaanka dalkooda marka si buuxda ay uga baxaan ciidamada amisom oo hadda ku guda jira inay si tartiib tartiiba u dhimaan ciidamada ka jooga soomaaliya warbixintaasina waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana waxaan idin soo qabanaynaa gabdhuhu waxay ku faanaanay codkii axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buuxun dhaalaba soo lugaka bulaalo gacmana baaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira wuxun dhaalaa baaso lugaka gulaalo gacmana baaru yeele haddaa tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fadhiistaba meel roob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodidhaxadhigalay geed ahaadi gobtan fadhiistaba meel roob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodidhaxadhigalay geed ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardarraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday gobtan fadhiistaba belgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gobtan fadhiistaba belgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geduyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diray garan maayo anigu
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan e aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaabnayd iyo weliba faaqidaddii ciyaaraha iyo barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan sagaal qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay waddada hormarta suuqa muqdisho mool ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaa dadka qaraxa ku dhintay ka mid ah koroneel cabdinuur axmed kediyo oo ka tirsanaa ciidanka militariga soomaaliya sida ay saraakiil amniga ah u xaqiijiyeen v o a qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ahaa baabuur walxa qarxa laga soo buuxiyo oo la dhigay agaarka muqdisho mool ee degmada xamarweyne dhinaca kalena sida ay v oda u sheegeen goobjoogayaal iyo saraakiil kuwa amniga waxaa xaafadda suuqa xoolaha lagu dhaawacay laba ka mid ah haweenka ka ganacsada qaadka kadib rasaas ay fureen ciidamo kuwa amisoma ilo kuwa amniga ayaa sheegaya in rasaasta ka hor bom lagu tuuray ciidanka oo waddada laamiga maraya taasina ay keentay in rasaas ay furaan ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo ay bixiyeen hay-adaha dowladda iyo amisom
madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa cambaareeyey dilkii madaxii shirkadda b n o ee dekeda boosaaso subaxnimadii saaka ayaa nin ku hubaysan bastoolad waxa uu toogasho ku dilay maarayihii shirkadda b n o ee dekeda boosaaso paul antony formosa oo u dhashay jasiiradda malta shirkadda b n o ayaa waxaa iskale shirkadda weyn ee d b world ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta muddo soddon sano ahna heshiis kula gashay in ay maamusho dekeda magaalada boosaaso wakiilo ka socda talabaan ayaa magaalada moscow ee dalka ruushiya kula kulmi doona hogaamiyaal mucaarada oo reer afghanistaana kuwaasi oo wada hadallo laba maalmood socon doona ay u bilaaban doonto maalinta berito ah shirkaasi ayaana ka qaybgeli doonan wakiilo dowladda afghanistaan ka socda wadahadalkaasi ayaa dadka wax falanqeeya waxa ay ku tilmaameen in ay hoosta ka xariiqayso kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirto afghanistaan waxaana ay weeqi kartaa bay yidhaahdeen awoodda dowladda midnimo qaran ee madaxweyne ashraf khani wadahadalladaasi ruushka ka dhici doona ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii maraykanka uu shaaciyey in horumar laga gaaray wadahadallo ay la yeesheen kooxda talabaan talabaan ayaa diiday in wadahadal ay la gasho dowladda khani waxaana ay ku tilmaamtay inay tahay mid dabadhilif u ah maraykanka wadamada britain spain faransiiska sweden iyo denmark ayaa maanta isniina u aqoonsaday hogaamiyaha mucaaradka venezuela inuu yahay madaxweynaha kumeelgaarhka ee dalkaasi dalalkan reer yurub ayaa ku baaqay in doorasho deg deg ah la qabto si loo soo afjaro mashaakilka siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa tallaabadan ay qaadeen dalalka midooda yurub waxa uu ku tilmaamay inay faragelin ku tahay arrimaha gudaha ee venezuela sidoo kale madaxweynaha venezuela maduro ayaa isaga oo la hadlaya warbaahinta gudaha ee dalkiisa waxa uu sheegay in aanu cidna ka aqbali doonin inay u yeedhiso masiirka ummadiisa
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan doodda gaaban waxaa soo jeedinaysaa zaynab abuukar
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta doodda gaaban maanta oo ku saabsan kulamada madaxda dowladda ee maamul goboleedyada u bilowday si loo soo afjiro khilaafkii muddada ka dhexeeyey dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka waxaa dooda igala qaybgalaya rofeor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi al qudubi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga waxaana hadalka ku horeeyey rofeor maxamed haddaan hore u galo arrimaha hadda wadaxaajoodka ama shirkii kulankii kasoo baxay ama gogashii kasoo baxday calimasaarkii madaxweynaha puntland ee cusub ee siciid cabdulaahi deni waxaan u arkaa arin fursad qaaliya oo dahabiya oo aan hore loo arag for example maamul goboleedyadii isbarbaryaacay waday waxaa labadii ugu muhiimsanaa khadkay ka baxeen mid waa gogasha nabadeed kow furay ee ummadda soomaaliyeed ku soo dhoweeyey midna waabu ka qayb galo wuxuu ahaa maxay ahayde madaxweynihii maxaahayde koonfur galbeed oo isaguna cusub oo hadda siyaasadiisu tan cusub la jaanqaadaya halka arin waxaa ka soo baxday isbarbaryaacii oo nabad iyo magaranaysaa isku tanaasul baa kasoo bixi doona markaa fursad qaali aan lahaysan sida aan u arko shirkaas kama dhicin ka hor shirarkii layskugu imanayay arrin noocaasa waxaana ee aad arintaasi aan ugu mahad celinayaa madaxweynaha cusub ee maamulka maamul goboleedka puntland waxaanan ka rajaynaynaa ee fursad oo qaali saasaan rajaynaya aad baad u mahadsan tahay rofesor maxamed dib baan kugu soo laabanayaa nuur sheekh cusmaan bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantihiin dhammaantiin marsoorka dooda igula jira aad baan u salaamaya horta waxa weeyaan dadku way kala aragti duwan yihiin inkastoon jeclaan lahaa nidaamkan ummaddu ay ku heshiinayso aniga marsoorku inaan isku aragti ka noqon laakiin waaqaca wuxuu keenaya in dadku kala aragti duwanaadaan anigu waxaan u qabaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo loo madalsan yahay inay bisha maarts isu yimaadaan hadday isu yimaadaan iyo maanta ay wada hadleen midna inayna wax qiimo ah soo kordhinayn waayo caqabad weyn oo waxa weeye sharciyadda waddankan iyo sistamkii dawliga ahaa oo aan toosnayn baa meesha taalla waxaa taalla dastuur qabyo ah oo bulshadii la dhex keenay oon weli dhammaystirin waxaa yaalla nidaam awoodqaybsi oo la yidhaahdo oon waddankii laga gudbinin caqabadahaasna mar walba way soo lalaabanayaan haddii aan ummaddan shuruuc toosan oo dastuur aan qabyo ahayna dhammaystiran aan loo diyaarinin sistamkan dawliga hadda waxaan wax lagu qaybinayo oo qabaligana aan laga gudbin mar walba wuu soo laalaabanaya isqabsigu maanta haddii la heshiiyo oo bisha maars intii la isugu yimaado heshiis la gaaro de haddana isla markiiba way soo laabanaysaa wey wax weyna soo kordhini maysaan anigu u arka haddii aan dib ugu laabto rofesor maxamed waad maqlaysaa nuur sheekh cusmaan wuxuu ku doodayaa iyadoona aan xal loo helin dhammaystirka dastuurka ee kala xadidaya awoodaha dowladda dhexe ee maamul goboleedyadu inaanay xal ku sahlanayn sidee baad doodaysa u arag saaxiibkay dooda igula jira horta waa ku mahadsan yahay aragtidiisa laakiinse waxaa horta la raadinayaa waa xalka ummadda soomaaliyeed xalka ummadda soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa gogasha uu siciid cabdilaahi deni dhigay uu sida niyada furan een hore loo arag ee ummadda soomaaliyeedna aan hore looga arag uu dhigay isaga oo shaqadiisii ugu horraysay gogol nabadeed ay noqotay waxaa halkaa ka soo muuqata ee dastuurka qabyada ee uu sheegaya horu qabyo u ahaa saciid cabdilaahi deni hadduu la kulmay ummaddii soomaaliyeed iyo islaamkiiba hadday u dhigeen gogol madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waa ninkii koobaadee qaatay ee yidhi aniguna inta xoogayga iyo karaankayga iyo waan ku bixinayaa buu yidhi inaan maadaama ninkii ugu sarreeya ahaa maxay ahday dalka inaan nabadaasi lagu baaqay inaan na ka mira dhaliyo intii karaankayga ahaa nuur sheekh cusmaan aad maqlaysaa dooda brofesorka iyo rajadu ka qabo wadahadalada dhinacyada siyaasada soomaalidu bilow waxaa muhiima in laan isxusuusino oo brofesorkuna uu ogyahay dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyadu hadda ka hor dhowr jeer bay ku shireen oo muqdisho shirar loo dhan yahay ay isugu yimaadeen wax natiijo ah oo hadda rasmi ah oo ummaddan xalkeeda iyo colaadahan ka jira iyo dadkan argagixisada waddanka ka dhex dagaalamaya iyo ay ka qabteen midna ma jirin waxaana u arkaa inayna waxba soo kordhinaynin ummaddan oon xal rasmiya iyo siyaasad saxan iyo sistem dawli oo saxan aan loo dhisin dastuurkan qabyada ahoo ummadda lagu soo fidneeyey oo wax dhammaystiran baa ummadda loo keena haddii ummad la leeyahay sharci baa loo dejinayaa sharciga dad khubaro ahoo yaqaanoo diintii iyo dhaqankii iyo siyaasaddiiba yaqaana intii meel loo fadhiisiiyo baa isagoo dhammaystiran bulshada dhexdeeda lagu soo faafiyaa wey laakiin wax qabyo ah oo mar walba maamul goboleed ka baxayo annagu awood gooni aan leenahay ay dhahayaan waxba soo kordhin mayso
horta saaxiibkay waxaan leeyahay waxaan lagu dhaqmaa waxaa la yidhi markii hore raggii soo sameeyey waxay yidhaaheen xaq maaha xal baanu moodnay xaq maaha xal baanu moodnayd way nala dheeraato waan ognahay laakiinse qoloba meel bay soo gaadhsiisay xagga haddaan gallo ee maxay ahayday shirka hadda layskugu imaanayo bisha saddexaad ee gogashii la fidiyey ididiilada ka soo baxaysaa tii hadda ka soo baxdayna aad bay u heer sarraysay oo waxaa meesha ka soo baxay umaanaan baran nin cusub oo la doorto oo gogol nabadeed dhiga saciid cabdilaahi deni baa ugu horreeyey ka tusaale maxamed cabdilaahi farmaajona xalay dhalay baan ka ahay buuri idinkuna cafiya waana sheeko ummadda soomaaliyeed ay wada riyaaqday haye nuur sheekh cusmaan waxa weeye horta waa mahadsan yahay profesorku haddaan waddankan siyaasadiisa iyo gundhigii hoose soomaalidu waxay ku maamahaan hanigun bay ka tolantaa wey guntii ay wax isugu imaanayeen oo wax laga qaadanayay hadday qurunsan tahay oo khilaafku ka soo baxayo oo awood qaybsigii ka soo baxayo oo kala aragtiduwanaanshihii bulshooyinku uu ka soo baxayo de xalku ma fududaanayo oo puntland hadday gogol dhigto kharash ku baxay oo dhib hadda ay galeen dhibka labaadna waxaa laga yaabaa inay ka qoomaadaan oo xal fiicanna uuna ka soo bixin wey oo wax natiijo oo weyna aana laga gaarin oo weliba ay sii dhiman tahay in somalilan iyo dadkii kale oo iyagana wadahadalla in loo furo ay u sii baahnayd ay sii dowladii dhexe iyo maamul goboleedyadii hoos imaanayay keligood ayaa intaasoo sano kharashka ku qaadanaysa oo beeshii caalamkuna ku jahwareersan tahay aniga waxaa iila muhiimsan oo aan aragtidayda soo dhowaynaya in hoosta wax laga soo saxo oo dastuurkii iyo nidaamkan awood qaybsiga iyo xisbiyada hadda la sheegay la diiwaangelinayo bal haddii xal la raadinayo xisbiyada nidaamka xisbiyadaha la hirgeliya wadanka system dawli ah loo horseedo dad badan waxay rumaysan yihiin khilaafka muddada u dhexeeya dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalka inuu curyaamiyey howlihii guud ahaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay shacabka ka filayeen kulankan hadda lagu baaqay ee bishan soo socda la filaya inuu dhinacyada u furmo ma yahay xalka ugu dambeeya dhinacyadu ku gaari lahaayeen waxaan filayaa shirka hadda bisha saddexaad ka dhici doona maamul goboleedka puntland ee gogasha nabadeed horta rajadiisu aad bay u fiicantay hadda meel fiican bay maraysaa gogashaasi waxaana aan rajaynaynaa inay gogashaasi horta ka soo baxdo hal ummadda soomaaliyeed miro dhalu noqda waxa weeye wakhti badan bay isjiijiidayeen oo ay isbarbaryaac jiray waxa weeye labada dhinac dhinac uunbaa rayn lahaa guushu hadday laba nin isdilaan ama ama siyaasad laysku qabto qolo unbaa marka hadda waxa weeye siyaasadii xagga ee dowladdu ay ay ka gadaysay ummadda soomaaliyeed ama bulshada ay hogaamiso waxay u badatay inay maamul goboleedyadii hadda noqdaan kuwa dowladda la jaan qaada taasina oo shirkaasi laga filayo bisha saddexaad hordhaco waanu aragnay inuu kusoo gabagaboobo guul adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay nuur sheekh cusmaan waxa weeye anigu ma filayo horta inuu noqon doono midkii soo afjari lahaa hase ahaatee haddii ay madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay abbaaraan meesha bugta oo ummaddu ay isku diidan tahay oo si dhaba ay u ataagaan meesha loo baahan yahay xalka in laga keeno loogu baahan yahay hadday ataagaan oo xal ka keenaan waa laga yaabaa inay hawshu toosto laakiin haddii layska werwareegisto laysu awood sheegto anaa kaa awood badan iyo anaa kaa awood badan ee ummaddan xalkeedii iyo siyaasaddii dalkan lagu hagi lahaa iyo meesha wax kasartu ka qurusan tahay aan la aadin waxaa laga yaabaa inay wax iska faashila iska noqoto xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay brofeor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi al qudubi oo bartay siyaasada iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ay umahadsan tahay saynab abuukar oo doodaas gaban inoo soo diyaarisay islamarkaasna inala socodsiinaysay haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ama faaqidaadii ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilowno dalkan maraykanka waxaa xalay lasoo gebagabeeyey tartanka ugu xiisaha badan dalkan maraykanka ee loo yaqaano american football league oo ah kubad gacanta lagu ciyaaro oo ay ciyaartooyduna ku soo bandhigaan ciyaar ku dhisan awood orod isdifaacid iyo weerar aanan caadi ahayn ciyaarta kama dambaysta ee loo yaqaano suberboolka waxaa xalay isaga hor yimid garoonka mercedes benz stadium ee magaalada atlanta ee gobolka georgia kooxaha new england patriots iyo los angeles rams guusha suberboolka ee xalayna waxa ay raacday kooxda new england patriots oo los angeles rams ku garaacday saddex iyo toban iyo saddex gool kumanaan ruux ayaa garoonka ku daawanaya ciyaarta halka in ka badan boqol milyan oo ruuxna ay ka daawanayeen shaashadaha gudaha dalkan maraykanka ciyaartii xalay ayay waxay labada kooxoodba soo bandhigeen difaac adag waxaana taasi ay keentay in suberboolkii sanadkan uu noqdo kii ugu goolasha yaraa abid wuxuu ka hoos maray kii sanadka kun iyo sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ee ay kooxda miyaami afar iyo toban gool iyo toddoba uga badisay kooxda washington guusha kooxda new england patriots ayaa uga dhigan inay barbaraysay kooxda pittsburg steelers oo horey ugu guulaysatay lix suberbool sidoo kale laacibka kooxda patriots ee tom brady ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee lix jeer ku guulaysta koobka suberboolka dhinaca ciyaaraha kubadda cagta yurub haddii aan aadno koox quusayaal ah oo maalmihii lasoo dhaafay baarayay burburka diyaarad uu la socday laacibka reer argentiin emiliano sala taasoo ku dhacday biyaha u dhexeeya ingiriiska iyo faransiiska ayaa sheegay inay heleen burburka diyaaradda iyo meydka hal qof kooxdan ma aysan faahfaahin meydka ay heleen inuu yahay ciyaaryahan sala iyo duuliyihii waday diyaarad khaas ah oo ka soo qaaday laacibka koob iyo labaatankii bishii januari aanu ka soo gudubnay magaalada nantes ee galbeedka dalka faransiiska kuna sii waday gobolka weles ee dalka ingiriiska halkaas uu uga ciyaari rabay kooxda karif siri koob iyo labaatan jirkan u dhashay dalka argentiin ayaa loo badanayaa inuu ku dhintay shilkaasi diyaaradeed dhinaca ciyaarihii dhacay dhammaadkii toddobaadkii hore ee horyaallada uga caansan yurub haddii aan eegno premier leaga ingiriiska mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa waxay dhex martay kooxaha manchester city iyo arsenal waxaana guul muhiim ah ciyaartaasi ka gaartay man city oo arsenal ku dubatay saddex gool iyo gool dhammaan goolasha manchester city waxaa saxiixay weeraryahanka reer argentiin sergi aguero halka goolka calanka ee arsenal uu dheliyey ciyaaryahan loqen coselni manchester city waxay hadda laba dhibcood oo keliya usoo jirsatay hogaamiyeyaasha horyaalka ee liverpool oo kordhin karta farqiga dhibcaha ay horyaalka ku hogaaminayso haddii ay caawa garaacdo kooxda westham sabtidiina kooxda chelsea ayaa xoojisatay kaalinta afaraad kadib markii ay shan gool ku dharbaaxday kooxda harisfield town min laba gool waxaa kala qaybsaday gonzalo higwain oo ku cusub chelsea iyo xidiga kooxda aadan hazard manchester united waxay hal iyo eber axaddii uga badisay kooxda leicester city goolka guushan waxaa saxiixay ciyaaryahan rashford oo shalay kooxdiisa united u saftay kulankiisii boqolaad ee horyaalka premier leaga ingiriiska waxaa kale oo guushani ay farxad gelisay macalinka kumeelgaarka ah ee kooxda ole gunar solja oo aanan laga badinin tobankii kulan ee uu kooxda leylinayay tottenham waxay hal gool iyo eber uga badisay newcastle welina waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad ee horyaalka dhinaca horyaalka sbain ee laliga kooxda reaal madrid ayaa sideed dhibcood usoo jirsatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee barcelona kadib markii ay xalay saddex gool iyo eber uga badisay alaves krim benzema ayaa saxiixay mid ka mid ah goolasha waxaana uu goolkaasi ahaa kiisii lixaad ee uu kooxda u dhalinayo afartii kulan ee lasoo dhaafay ee uu u ciyaaray reaal madrid oo ku jirta kaalinta labaad waxaa hadda laba dhibcood ay ka sarraysaa kooxda ay dariska yihiin ee atletico madrid oo shalay hal gool iyo eber ku khasaartay naadiga reaal betis barcelona sabtidii ayay barbaro laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda valencia waxaana ay horyaalka hadda ku horkacaysaa konton dhibcood horyaalka seriya aada talyaaniga kooxda barma oo xilli ciyaareedkan dib ugu soo laabatay horyaalka kadib saddex sannadood oo ay ka maqnayd ayaa sabtidii ka yaabsatay kooxda yuventus oo ay ku kala baxeen barbaro saddex gool iyo saddex gool ah barma waxaa ciyaarta loogaga horreeyey saddex iyo hal ilaa dhammaadka ciyaarta oo uu yuve laba gool ka dhaliyey laacibka u dhashay dalka ivorcos jervinio kaasoo ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo saddex gool laba ka mid ah goolasha yuventus waxaa u dheliyey christiano ronaldo oo hadda qabtay hoggaanka tartanka gooldhalinta isaga oo leh toddoba iyo toban gool wuxuu dhaafay fabio quagarella oo ay sabtidii u suurageli weyday inuu gool ka dhaliyo kooxda napoli oo samdoria ku garaacday saddex gool iyo eber kuwagerella koob iyo tobankii kulan ee lasoo dhaafay ka hor ciyaarta napoli dhammaan waxa uu soo taabtay shabaqa kooxihii uu la ciyaaray arbacadiina yuventus waxay khasaare culus kala kulantay kooxda atalanta oo ku garaacday saddex iyo eber sidaasina uga reebtay tartanka kooba itaaliya hase yeeshee yuve weli iyada ayaa horyaalka horkacisa inter waxay guuldarro qaraar shalay kala kulantay kooxda bolonia oo ku suul daartay hal gool iyo eber kulankaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyey ee tababaraha cusub ee bolonia sinisa mihalevich oo bedelay macallinkii shaqada laga ceyriyey ee filipo inzagi ciyaar xiise lahayd oo xalay magaalada rome ku dhex martay a c milan iyo roma waxay ku soo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah milan waxaa goolka u dheliyey weeraryahankooda cusub ee u dhashay dalka poland christoph biotek waa goolkiisii saddexaad ee uu u dhalinayo labadiisa kulan ee ugu horreysay ee uu kooxda u safto tan iyo markii uu ka soo wareegay kooxda jenawa bishii hore goolka barbaraha roma waxaa u keenay ciyaaryahanka da'da yar nicola zaniolo dhinaca horyaalka faransiiska kooxda baqi san jermain ayaa axaddii shalay la kulantay guuldarradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan ka soo gaarta horyaalka liigwanka kadib markii ay kooxda lyon ku garaacday laba gool iyo gool goolka guusha waxaa ka dhaliyey b s g ciyaaryahan nabiil faqiir ugu dambayntiina waxaa iyana guuldarro la kulantay toddobaadkan kooxda bayer munik oo ay sabtidii saddex gool iyo gool ku khaarijisay bayer liverkusen ciyaar ka tirsaneyd horyaalka jarmalka ee bundesliga waxay hadda toddoba dhibcood ka hooseysaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee brushia dortmund oo iyadoona barbaro gool iyo gool ah sabtidii la gashay kooxda entact frankfurt dhegaystayaal barnaamijkeennii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inoola socodsiinayay xubintaasi ama barnaamijkaasi faaqidaada ciyaaraha halkaad kala socotaan oo laanta af soomaaliga v o a haltanna kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe waatan saare cabdi axmed oo inoola socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan soomaali badan oo qurbaha ku nool waxaa si lamida dadyowga ay u yimaadaan amaba kuwa bariga afrika ay iskala yimaadaan la soo darso xanuunnada maskaxda ku dhaca oo qaarkood laga qaado walwalka iyo nolosha adag ee qofka si lama filaan ah uu u dhex dabaasho goobaha dadka qaba xanuunnadan lagula tacaalo ee isbitaallada iyo sidoo kale xarumaha gaarka ahba waxaa dawooyin iyo la talinba loogu sameeya si joogto ah dad isugu jira dumar iyo rag badankoodna si uun waayaha ay uga wararto isu qaban waayeen inkastoo intii aan waday ururinta barnaamijkan aan isku dayay inaan waraysto dadka cudurradaasi dhimirka ay la soo darseen naftooda haddana marka dhan laga eego qofka qaba xanuun waxa uu kuu sheegi karo maskixiyan ayaa laga yaabaa in dad badan su'aal ay ka keenaan dadka qaarkood aan la sheekaystay waxa ay ii sheegeen in daawooyin ay u socdeen amaba ay u socdaan goobaha dadkaasi lagu xanaaneeyo ee isbitaalaadka iyo sidoo kale xarumaha gaarka loo leeyahay ee dadka lagu caawiyo ee dadkaasi ka warqaba ayaa dadkii aan kala xiriiray waxaa ka mid ahaa maxamed axmed waxa uu ku nool yahay magaalada minneabolis waxa uuna ka mid yahay dadka ka shaqeeya xarumaha bulshooyinka ee gobolka minnesora wuxuu ii sheegay in isbuuci uu la kulmo tiradada oo loo sameeyo la tacaalista cudurrada dhinaca maskaxda celcelis marka la isku daro toddobaadkii ilaa lix qof toddoba qof ama bishii marka la isku daro guud ahaan waxaa dhici kartaa labiyo toban ilaa sideed iyo toban qof inta udhexaysa majority-ga waxaad moodaa inay labada dhinac ama dhinaca ragga iyo dumarkuba ay ka wada siman yihiin tan ugu sii badana aad mooda dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada ama markii ardaygu qofku markii waxbarashada iskuolkii uu ka tago dropout dropout sameeyo taasina akhirka ay geysiiso wiilkii in uu waxbarashada marka uu ka tago suuqa uu galo ama uu isticmaalo waxyaabo kale oo ah maandooriya marka waxa ugu badan majority-ga hadda dhawaanahan waa dhalinyarada gaar ahaan wiilasha ikraam cali cadaawe waa qof bartay culuumta cilmi nafsiga waxaa si lamida maxamed aadan ay la kulantaa dadkaasi qaba cudurrada xagga dhimirka oo ay ku daaweyso habka la hadalka qofka iyo dhegaysiga waxa uu ka cabanayo taasi oo mararka qaarkood la talinta ay u samayso ay suuragal tahay inay wax ka beddesho nolosha qof xanuunkaasi uu haystay ikraan iyada oo ku sugan gobolka michigan ee dalkan maraykanka halkaasi oo si ka bedelan maxamed oo jooga minnesora ee dadka soomaalida ay la kulantay ay aad u yar yihiin hase yeeshee dadka kale oo ka imaada bariga afrika ay badi kula kulanto waxay iiga warantay waxyaabaha keena cudurrada dhimirka ku dhaco so cudurrada wax badan oo kala duwan a keeni karaan soo dadka qaarkood cudurro oo waxaa jiro oo generic ah oo masalan haddii cudurka hore ehelkaaga iyo dadkaaga u qabeen aa isku arki kartid soomaalida ma ogaan karaan cudurka hadduu ehelka qabee iyo in kale inuu dhaxal yahay iyo in kale ma kala garan karaan because caafimaadka soomaalida wuu iska yaraay mana la baari jirinoo dadka maxay hore ehelkaaga u qabi jireen ma la isdhihi jirin so midtaas waaye mid kale waxaa jirta cudurro oo masalan cudurrada masalan depressionka iyo anxiety-ga iyo walwalka badan marka ka hadlayno environmentigaaga keeni karto so masala qofkii dhibay soo martay dhibkii ay soo martay kadib wadan oo qur qurbe ahay imaadan lugadii ay ka siinin meellay ka bilowda ay kala garanaynin dhaqaalihii wuu ku yar yahay soomaalida badankood waa ogtahay single mothers ay u badan yihiin aabihii arana ama soomaaliya oo jiraa ama dantiisu iska raacday caruur badan ay leeyihiin soomaalida soo toban cunug toban iyo kow cunug labaatan cunugaa layska haastaa oo mesh oo hal hooyo ah hal bani aadan waayo hooyada idiyaa guriga sugaayo banaankii laga sugaayo ehelkii soomaaliya jireen ay sugaayaan of course stress waa u imaanaa qofka walwal iyo depression iyo anxiety marka ma laga waanayo qofkaasito saamaynta soomaalida ee cudurkan ayaa dad badani waxay u aaneeyaan marka qofka uu soo galo qurbaha oo xilliyada qaarkood ehel uusa uga soo horreynin wixii uu filayana halkan uusa ka helin shaqola'aan iyo tacaddi iyo dhibaatooyin fara badanna isla hadal uu naftiisa ku yimaado sida uu leeyahay mar kale maxamed aadan waxaa sal u ah kow lagu aaneeya sidaan ka dhawaajiyey shaqo la-aanta midda koowaad oo ah qofku inuu marka uu shaqo waayo ama dugsi uu ka qalinjibay dugsi sare ama college ka baxo ama qofkii oo cusubba aan haysan gaadiid ama qof caawiya wadanka uga soo horreeya aanay jirin iyo bii-adii cimiladii iyo qabowgii marka uu yimaado duruufo kala duwan uu la kowsado taas ay tahay wax cadaadis saara qofkii maskaxiyan ama nafsiyan inuu xamili waayo taasina marka ay saameyn ku yeelato in qofkii uu isbedelo ama dhaqankii habdhaqa habdhaqameedkiisii nololeed gaar gaar ahaan xagga dhimirka ay noqoto mid isbedesho waxba la iska bedel ikraan cali cadaawi ayaa waxay ii sheegtay in dadkan qaarkood cudurradan ay ku kala daran yihiin kuwo ayaa loo sheekeeyaa sheekada iyo madadaaladana cudurradaasi kaga bogsooda halka qaar badan oo dadkaasi ka midana xanuunadooda marka ay noqdaan kuwo joogto ah islamarkaasina daran loo diro dhakhaatiirta si daawooyin loogu qoro marka waxaan kala talinaa marka okay maxaa mawduucan laga qaban karaa masalan had- saan ma isku dayday mise saan jidkaneeta ma- haddii aad jidkaan martid dhibka kaagala kulmaayo muxuu yahay haddii aad sida isku dhaaftid maxay tahay so problem solving aa suubiyaa waad dhegaysataa Um, ha- ha waan dhageystaa problem solvingna waa usuubiyaa Dad- waxna waa siiyaa waxyaabo oo stress management la dhaho so qofka masalan inay you know like masalan time naftaada inaad siisid maalintii habeenkii ilma marka iska seexisid twenty minutes thirty minutes just inaadan wax kala suubidin ama inaad naftaada le ah you know cunto fiican subsitid oo tar cuntid M- marmar hooyada way is iloobaysaa hataa inay cunto cunto maalintii dhan ilmaha lay bursanaysaa iyo wax kasta ay suubine so naftaada cunto sii so marka waxaan marka taxasuusina maxaa suub maanta wigaa naftaada maxaa u samaysaa ade haddaan arko qofka in daawo u baahan tahay then psych- waxaan ku xiraa daktarka oo daawooyinka qoro psychiatrista ama daktarka oo family doctorka eh waxaa xusid mudan in dhan marka laga eego dadka qaba cudurrada dhimirka ku dhaca ee qurbaha ku nool ay qaarkood noloshooda caadi u tahay oo ay shaqaystaan qaarkoodna ay yihiinba waalidiin ilmo korsado amaba biilasha u dira ehelkoodii ay kaga soo tageen soomaaliya waxaana la dhihi karaa in qaar ka mida dadka marka ay soo bandhigaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta ay suuragal tahay la talinta loo sameeyo iyo daawooyinkaba in ay ku bogsoodaan guud ahaana barnaamijkii qurbe toddobaadkan waa naga intaa waxa aan ku eegnay cudurrada maskaxda ku dhaca gaar ahaana kuwa dadka soomaalida ah ee maraykanka marka ay yimaadaan iyo sida ay u saameeyaan barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay saara cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe haatana aan ku noosana mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay
jacaylku wadado xuma ma galo kulliga mageye jacaylku wadado darxuma ma galo kulliga mageye
shimbirba shimbirkiisa ha la duulo waa heeskaas oo ay nagu luqeynayaan fanaaniinta farxii fiska iyo cabdifataax yare isaga ayaana kusoo gabagabinnaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a
isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun labadeena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha